بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kabiirada waxaynu maraynaa koob iyo labaatan oo odhanaysa assariqa sariqadu waxa weeye waa tuugada waad garanaysaan waa wixii la xado xukumkeeda markaa iyo axkaamta ay leedahay iyo dembiga ka ratimaya ayuu baabkan kaga hadlayaa imaamu dahabi raximahullah qaala allahu tacaala waxa uu yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min allah wallahu casiizun xakiim fii suurati maa'ida ilaahay wuxuu yidhi wasaariqu kii waxaday oo ninka ahaa wasaariqatu iyo qofkii dumarka ah oo waxaday faqdacuu gooya aydiyahumaa gacmaha ka jara jazaa'an abaal weeye bimaa kasabaa wixii ay kasbadeen leannahu tuugadian ayaa lagu abaalmarinayaa in gacmaha laga jaro nakaalan min allah ay ciqaaban tarhiiban waxa weeye lisaariq waligayrihi macnaha kana cuquubay u tahay qofkii kayrkiisaa oo isaga waxa weeye ku dayan lahaa uu ka cabsanaya markaa in gacmaha la jaro casiizun xakiim culummadu sida sheekh naasir sacdi raximahullah iyo kayrkiiba ay leeyihiin aayaddan caam weeye waxaa khasisaysa marka waxa weeye sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa qayday horta marka ugu horraysa sariqa waxaa la yidhaahdaa oo assaariq lagu tilmaamaa man akhada maala gayrihi khufyatan bigayri ridaa tuug wuxuu noqonayaa qofku markuu maal qaato oo uu qarsoodi u qaato maalkaa iyadoo raalli looga ahayn laakiin xadka wax looga goynayo oo aayaddan sida ay u khasistay waxa weeye maaragtay eesunnuhu sunnahaa caddaysay kow marka ugu horraysa xadka wax laga goynayo waxa weeye habka marka maaragtay qofkaani tuugadu ay ku caddaato xad bay leedahay gacanta laftigeedu macnaha yaddii markii la yidhaahdo faqdacuu aydiyahumaa ee gacantoo dhan la jari mayo laakiin waxaa la jarayaa gacanta inta hore oo kafkaan hore baa la goynayaa kuuc baa la yidhahdaa luuqadda carabiga intaa horaa la goynaya oo waxa weye soomaalida ay yidhahdaan kafka hore ayaa la jarayaa waa markuu qofkaasi qaatay maal oo waxa weeye qof uu kale uu lahaa bishardi maalkaasi qofka kale uu lahaa dhowr arrimood waa in laga helo kow marka ugu horraysa waa inuu xirsi ku jiro oo maal la xifdiyey waa inuu yahay oo qofkaan maalkii lahaa waa inuu xifdistay maalkan laakiin hadduu bannaan inta iska dhigo dee bannaan cidlaa laga qaato waxa weeye markaa way ka duwanta marka qofkii waa inuu maalkaani uu ku jiray meel lagu xifdiyey xirsiga waxaa la yidhaahdaa inaad xifdidid oo meel ku xifdisatid ama markaas guri ha kuugu jiro ama bakhaar ha ahaado ama bangi ha noqoto meel un inaad ku xifdisatid oo waxa weeye maalkii aad ku ilaashatay haddii marka uu qofkii maalkii uu meel ku xifdistay oo markaa qofkaani uu uu xado inta u dhaco fa idaa saraqa hadduu xado oo arrintaa la yimaado qodicat yaddaa gacantiisaa la goynaya gacanta ayaa laga jaraya oo waxaa gacanta la goynayana waxaa weeye bay yidhahan culammadu intaa hore oo kafka ah waxay kaloo culimmadu yidhaahdeen waa inuu maalku gaarhaa nisaab oo waxa weeye maal walba laguma gooyo qofka gacantee waa inuu nisaab gaadho nisaabkuna waxa weeye rubcu diinaar ow halaatu diraahim rubcu diinaar hal diinaar oo afar meelood loo qaybiyey meeshii inuu noqdo ama waxa weeye saddex dirham waayo diinaarku qaalib uu ahaa oo halka diinaar bay yidhaahdeen culummadu wuxuu ahaa laba iyo toban dirham marka waa isku macnihii saddex dirham haddii ay gaarhaan xoolaha uu xaday qaymahooda ama rubcu diinaar uu gaadho oo ay ku caddaato qofkaasi inuu xaday oo tuugnimo uu sameeyey iyadoo maalkaa la xifdiyey waa laga goynayaa gacanta oo markaa maxkamaddu ay ku caddayso gacanta waa laga jarayaa waaya xikmadda marka ku jirta iyo faa'iidada ku jirta waa maxay in qofkan gacanta laga gooyo maxay tahay faa'iidada ka ratimaysa iyo xikmada laga gaarayo iyo wanaagga laga gaarayo waa maxay le'annao qof dhan baa gacantii kow laga siiyey waxay yidhahdeen culummadu kow waxa weeye anna daalika xifdun lilamwaal maalkii ayay xifdi u tahay arrintaan oo haddii aan gacmaha la iska goynin dee qof walba maalkii waa laga xadaya oo tuugadii baa badanaysa oo waxa weeye xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxa weeye abubakar iyo cumar iyo xilligoodii iyo waxa weeye xilligii ay dowladaha islaamkaa jireen oo dadka waxa weeye laga oogayo xuduudda wax wax xada waa la waayey qofku markuu ogaado haddii uu waxdo in gacanta laga goynayo tuugada waa ka dheeraanaya laakiin markuu ogaado in dhowr bilood inta la xidho lasii daynayo haddana meeshiibuu ka wadaya haddaba marka si maalkii loo xifdiyo nabadgelyana loo helo cabsidiina u baaba'do ayaa markaa arrintan loo samaynaya in waxa weeye laga gooyo gacanta culummadu waxay dhahaan marka marka ugu horraysa waxaa laga jarayaa gacanta midigta oo uu wax ku xaday ayaa intaa horo kafkaa la goynaya haddii uu marka intaa ku ekaado oo wanaagsanaado waxa weeye bes weeye haddii uu u noqdo tuugo kale waxay yidhahdeen culummadu waxaa la goynayaa lugta bidix ayaa waxaa laga jarayaa iyadana intaa kafkaa oo waxa weeye cagta inteedaa hoose haddii uu mar saddexaad ku noqdo gacanta bidixda haddana laga goynayo hadduu mar afraad ku noqdo waxay idhahan lugta midigtaa laga goynaya ka bacdi markaa haddii uu sii wado waxay idhahaan culammadu waa la xabsiyayaa ilaa uu ka dhinto wallahu aclam adiga calaa kulli xaal nasku wuxuu ku soo arooray in gacmaha laga jaro culummaduna saasay u tafsiiliyeen sida uu ku soo guurinayo sheekh naasir sacdi raximahullah fii tafsiirihi kalaam almannaan waaya haddaba marka bal aynu u nimaadna axaadiidtana waxaa ka sugnaatay nebigu inuu yidhaha calayhi salaatu wassalaam oo caddaynaya macnaha xadiidkaani wuxuu caddaynayaa inay kabiiro tahay lacana allaahu asaariqa ilaahay ha nacladoo nacladda ilaahay ku dhacdo naxariistaa laga dheeraysiiyo alladii yasriqu albayda kan xadaya ukunta albayda waa ukunta yarta fa tuqdacu yadah yaddahu gacantiisa markaa la jarayo wa yasriqu alxabla xarig buu xadayaa fa tuqdacu fa tuqdacu yaddah yaddahu gacantiisi baa la goynaya xadiidkaa waa xadiid muttafaqun caleeya culammadu waa sharxeen waana caddeeyeen macnaha ku jira horta koo waxaa laga qaadanayaa qofku hadduu tuugaba bartaba oo tuug yahay inay nacladda ilaahay ku dhacayso oo uu min alkabaa'ir ku dhacay laakiin waa innagii nidhi nisaab baa lagu goynayaa oo waxa weeye rubcu diinaar de waxaynuna xaqiiqo ognahay bayda oo kuntu rubcu diinaar ma dhamma xarig yaroo xable xabliga oo xarigga yarkaa xarig yarana ma dhamma rubca diinaar iyo saddex dirham toonna marka culammadu waxay yidhahdeen qofku hadduu maanta bilaabo inuu ukun xado oo uu waxa weeye ku nabad galo hadhow haddana wax ka weyn buu xadaya sabab bay marka wasiilay u noqonaysaa ilaa marka dambe wax weyn intuu xado dee gacanta laga jara markaa waay xadiidka kaloo soo socda waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa qiso dheer buu lahaa oo qisadiisu waxay ahayd gabar qabiilka ka dhalatay waxay leedahay caaisha radiallahu canha xadiidka markuu bukhaari iyo werinayaan qiso dheer buu ahaa gabar ka dhalatay qabiilka leeyaha almakhzuumi oo makhzuumiyad ahayd ayaa waxaday waa quraysh wey waa gabar quraysha wey oo jilibkaa ka dhalatay ayaa waxaday madiinaana la joogaa arrintii baa ku caddaatay waana intay soo degtay xuduuddu in gacmaha laga jaro qofkii waxada qurayshtii waa isla hadleen waxay idhaahdeen war gabadha dee war gabadhii gacan lama goyn karee maxaynu samaynaa dee aynu waastayn oo nebiga aynu u dirno cidoo waxa weeye gabadha ha la cafiyo yaynu u dirnaa baa la yidhi oo nebigu inaga yeeli maye yaynu u dirnaa usaama ibnu sayd baynu u diraynaa baa la yidhi usaama ibnu sayd dee waa zayd ibnu xaaritha wiilkiisii usaama oo nebigu aad u jeclaa waayo zayd ibnu xaaritha waatuu ahaa wiilkii nebigu soo korsaday oo zayd ibnu maxamed waatii la odhan jiray jaahiliyadii laakiin markii dambe laga bedelay oo waxa weye zayd ibnu xaaritha ayuu ahaa marka nebigaa soo korsaday oo xoreeyey oo waxa weeye maaragtay u guuriyey wax walba usaama marka nebigu aad buu u jeclaa waxaa la yidhi waxaynu u diraynaa wiilkaa nebigu jecel yahay oo dadku waxa weeye ma ay dareensana markaa inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam cidna uuna kala jeclayn mar hadday timaado xuduudda ilaahay markaasaa usaama u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu arrintii maaragtay wuxuu dacay inuu nebiga la hadlo nebigu waa xanaaqay aad buu u xanaaqay wuxuu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illaah ma waxaad ka shafeeca qaadaysaa oo aad waxa weeye erga u noqonaysaa in xuduud ilaahay in la oofiyo oo macnaha waxaad leedahay xuduudda ilaahay ha la baajiyo aad buu u xanaaqay nebigu mimbarkuu fuulay dadkiibuu jamciyey khud buu u akhriyey wuxuu yidhi waxaa halaagay ummadihii idinka horreeyey haddii qofka shariifkaa waxado xuduudda kama ay oofin jirin qofka waxa weeye liito oo miskiinkaa markuu waxadana xuduuddaa lagu oofin jiray nebigu waa dhaartay markaa macalshaahidkuwa halkan uu soo qaatay imaamu dahabi wuxuu yidhi low anna faadimata binta binta muxammedin sala allahu calayh wasalam ay faadima waa gabadhii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo cali bna abi daalib uu qabay saraqad haddii ay xaddo laqadactu yadahaa gacanteeda waan goyn lahaa macnaha qof kale xaggeeba jooga iska dhaaf inaan waxa weeye shafeeco aqbalo ama qof kale aan u cafiyo oo arrintaas waxa weeye inaad iska ilowdaan xataa gabadhayda aan jeclahay oo waxa weeye aan dadka ugu jeclahay oo faadima macnaha wax ma xadin laakiin haddii ay dhacdo inay wax xaddo laa qadar allah haddii ay dhacdo waan ka oofinayaa xuduudda macnaha nebigu halkaa wuxuu ku caddaynayaa xadiidku waa muttafaqan caleyh wuxuu ku caddaynayaa in xuduudda loo siman yahay oo waxa weeye madaxdaa dhalay iyo waxa weeye wiilkii madaxweynaha iyo waa gabadhii madaxweynaha waxaasoo dhan inaana soconaynin ee kalliito oo miskiinkaa oo aan tabarta lahayn oo aan qabiil ada ka dhalan oo aan madaxi dhalin oo meelaha waxa weeye iska soconayo ama baalushlaa oo kabaha baalushaya iyo wixii la mid a iyo kan madaxweynuhu dhalay xuduudda waa loo simanya waayo waad u jeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam suu u caddaynayo waayo caddaalad baa la rabaa sababtu maxay tahay ummadda oo dhan ilaahay agtii waxa weeye qabiil ilaahay looguma dhowaado inna akramakum cinda allaahi adqaakum aabbahay baa madax ahaa iyo waxa weeye reer madaxan ka dhashay waxba tari mayso xuduudda qofka dembiga gala waa laga oofinayaa waana loo siman yahay saas ayuu marka nebigu ku caddeeyey oo waxa weeye naagtii xuduuddii looga oofiyey markaa xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi awalna inoo soo hormaray laa yazni الzani xiina yazni wa huwa mu'minun intaa baa soo sharaxnay qofka zinada ku dhacaya inuunan kaamilul iimaan oo mu'minnimo oo waxa weeye iimaankiisii oo dhab ah saxiixa inuunan haysan marka uu zinada ku dhacayo wuxuu yidhi marka macalshaahidku halkan walaa yasriqu assaariqu macnaha wax ma xadaya kan wax xadaya xiina yasriq marka uu xadayo wa huwa mu'min isagoo mu'mina oo waxa weeye kaamilul iimaan ah waayo iimaanku waxaa la rabaa qofka qalbigiisa markuu ku jiro oo iimaanki inuu xumaantii kaa celiyo oo kaa hor istaago laakiin marka ay dhacdo inaad xumaantii aad waxa weeye xuduuddii ilaahay aad derdertid oo waxa weeye macaasidii aad dabaalatid iimaankaagi waa daciifay shahwadaada iyo hawadaada ayaa ku qaaday shaydaan baa kaa batay oo waxa weeye kaa xoog badiyey waxa weeye iimaankaagii markaa eber weeye wax daciifa buu noqday laakiin ma gaaloobayo qofkii oo diintii ka bixi mayo oo ma aha macnaha inuu gaal yahay oo waxaa ku halaagsamay axaadiitan daahirkeeda nimanka la yidhaahdo khawaarijta iyo muctasilada oo markay yidhaahdeen mar hadduu dembi kabiiraha ku dhacay qofkii waa gaaloobay oo waa mukhraj canilmilla bay dheheen macnaha isagoo mu'minaba haddii unan iimaankii laga nafiyey bay yidhaahdeen mu'min ma aha marka wa haadaa madhabun baatil waa madhab baatila caqiide faasida weeye caqiidatu ahlusunna waljamaaca caqiidatu salaf asaalix ridwaan ullaahi calayhim caqiidatu salafiya waxa ay odhanaysaa macnaha qofka iimaankiisii waa daciif laakiin diintii kama baxayo axaadiid kalea caddaynaysa oo inoo soo hormartay in iimaankiisa dushiisa uu joogo sida dalladoo kale markuu xumaantii ka baxana inuu iimaankiisii u soo noqonayo wuxuu yidhi nebigu xadiidkaa marka walaakina atawbata towbaddiina macruudatun ay macnaha way u bandhigan tahay oo inuu toobad keeno way u furan tahay xadiidkaasna waa inoo soo hormaray oo waxa weeye xadiid muttafaqun caleyha oo bukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan waay wuxuu inoo caddaynayaa marka xadiidkaana inay tahay kabiira min alkabaa'ir oo waxa weeye kabaa'irta ay ka mid tahay arrintan waxa weeye sariqada ayuu inoo caddaynayaa ilaahay hanaga badbaadiye waxa uu yidhi imaamu dahabi raximahullah wa can mansuur can hilaal ibni ibni yasaaf can salama ibni qays qaala wuxuu yidhi waa sanadka intaa qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam alaa inamaa hunna arbacun ay macnaha waxyaalaha qofka halaagaya oo mashaakilka ku ridaya oo dunuubta waaweyn oo aad u khatartaa waa afar allaa tushrikuu billaahi shay macnaha afar arrimood iska ilaaliya oo soo socda laa tushrikuu billaahi shay-an ilaahay shirkaa u samaynina walaa taqtuluu nnafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi naf ilaahay uu xarrimayna ha dilinina walaa taznuu ha sinaysanina walaa tasriquu ha waxadinina oo waxa weeye tuugadii iska ilaaliya xadiidkaa waxaa warinaya imaamu axmed wa isnaaduhu saxiix sida maaragtay sheikh albaani raxmatullaahi calayhi fii silsilati axaadiis saxiixa uu ku caddaynayo waa xadiis saxiixa kun iyo toddoba boqol konton iyo sagaal wuxuu ina barayaa marka afartaa arrimood inay yihiin min alkabaa'ir weliba kabaa'irta waaweyn ay yihiin waayo sababtu waxay tahay hadda intaa hore waa soo marnay saddexdaa hore waa soo marnay shirkigii wataynu ku bilownay qatlu nafsi waa soo marnay zinadii waa soo marnay kulli waa min alkabaa'ir waaweyn walaa tasriquu weeye macalshaahidku hadda sariqadii iyo tuugadii maadaama lala xidhiiriyay shirkigii iyo qatlu nafsi dadkii mu'miniinta oo la laayo waxaad halkaa ka garanaysaa markaa inay tahay min akbar alkabaa'ir wa qaala sheikhu raximahullah sheikhu waxa uu yidhi imaamu dahabi walaa tanfacu asaariq tawbatuhu ilaa bian yarudda maa sariqahu waxa weeye qofkii hadduu toobad keeno toobaddii waa u furanta oo waxa weye qofkii waa toobad keeni karaa laakiin arrintii labay u kala qaadmaysaa towbaddii toobaddu shuruud bay leedahay markay tahay toobaddu maa bayna alcabdi wa rabbihi waa inuu qofku shuruuddeedii la yimaadaa wixii adiga iyo allihii ku abuurtay idii dhexeeyey oo dunuuba aad gashay markaa ka toobad keenaysid waa inaad shuruuddeedii la timaadaa kow waxaa ugu horraysa aliqlaacu can addenbi dembigii waa inaad ka dhex baxdaa noocuu doonaba ha noqdo waa inaad dembigii horta ka dhex baxdaa oo joojisaa waa inaad go'aansataa inaadan dib dambe ugu noqon alcasmu anlaa yacuud dib dambe inaadan ugu noqon waa inaad casiimo la timaadaa waa inaad ka qoomamootaa ka bacdi waayo nebigu wuxuu yidhi annadamu tawba waa inay qoomamo iyo shallaytan uu yimaadaa oo markaad xusuusatid aad mar walba ilaahay dembi dhaaf weydiisataa ka bacdi markaa ilaahay dembi dhaaf inaad weydiisatid oo toobad keentid oo ilaahay istikfaar weydiisatid intaasi waa inta adiga iyo allihii ku abuurtay idi dhexaysa laakiin maalkii aad qaadatay oo aad xadday qofkii bilow aadmigaa lahaa waa inaad u celisa marka waxaa lagu darayaa qodobka afraad sida imaamu nawowi iyo raximahumullah iyo kayrkiiba ay waxa way u keenayaan qodobka afraadi wuxuu noqonayaa oo raacaya oo shuruuddii ka mid ah inaad celisid maalkii waxa weeye aad qaadatay oo waxa weeye aad ka qaadatay qofkii islaamkaa marka wuxuu yidhi sheikhu raximahullah haddii aad oo qofkii maalkii inuu celiyo ayaa la rabaa haddii markaa uu celinay uunan haynin oo waxa weeye uu faqiir yaho uunan maal haynin waa inuu markaas ka xalaal dalbadaa oo waxa weeye qofkii wuu weydiistaa inuu cafiyo haddaba marka waxa weeye sida saxiixa loo baahan yahay waa inuu qofkii la yimaadaa inuu toobad saxiixa la yimaado oo dhammaystiran intaas ayuu imaamu dahabi raximahullah kaga baxay baabka sariqa waxaanu ku daraynaa aqwaasha uu soo isaguna ku daray sheikhu haytami raximahullah waxa uu leeyahay haytami kitaabkiisa fi zawaajir wuxuu ku keenayaa wuxuu yidhi sariqadu in wax la xado waa kabiira min alkabaa'ir culummaduna waa isku itifaaqeen oo inay kabiiro tahay laa shakka fiihi wa huwa sariix buu yidhi way ku caddahay inay kabiiro tahay axaadiidtaas iyo aayadaha daahirkooda ayaa caddaynaya walaa farqa buu yidhi wadaahir annahu laa farqa buu yidhi uma dhaxayso wax u dhaxeeya male oo loo kala saari mayo inay kabiiro tahay wixii nisaab gaadhay oo gacan lagu goynayo iyo wixii aan nisaab gaadhin oon gacan lagu goynayn marka waxaa kala duwan ciqaabta gacanta la goynayo iyada waxaa loo dhigay nisaab iyo xad baa loo dhigay laakiin marba hadduu qofku waxado walow haba yaraate cadayba ha noqotee qofkaasi waxa uu ku dhacay markaa waxa weeye arrin kabiiraa waayo tuugo ayuu ku dhacay sidoo kale wuxuu yidhi qaala alxaliimi buu yidhi markuu imaam alxaliimi ayuu ka soo guurinaya wuxuu yidhi waasariqatu kabiiratun wa akhdu almaali fii fii qadci dariiq faaxisha waa inoo imaanaysaa qadcu dariiq oo baabkay ku xigtaa macnaha qofku haddii uu maalkii xado ama uu ku qaato khasab iyo qaadic dariiqnimo dariiqa uu gooyo oo jirriyeeyo uu dariiqa galo waxa weeye markaa iyaduna waa ka sii xun tahay oo waa aad iyo aad bay u xun tahay marka waxaan xusaynaa oo halkaan keenaynaa bal axaadiidta caddaysay nisaabka oo waxa weeye caddaynaysa in qofka lagu goynayo wuxuu markay intaa gaaraan waxaa sugnaatay sida imaamu muslim uu warinayo annahu sala allahu calayhi wasalam qadaca inuu nebigu gooyey oo qofkii waxaday uu gacantiisa gooyey fiimaa hamanuhu halaatatu daraahim saddex dirham wixii gaadhay inuu ku gooyey oo waa ficilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo arrintaas imaamu muslim baa werinaya oo kitaabkiisa baabka xaddu sariqa ayuu ku werinaya tartiibka imaamu nawowi xadiidka afar kun saddex boqol iyo waxa weeye side siddeetan iyo labo ayuu ku keenaya marka halkaa waxaa inooga caddaatay nebigu ficilkiisa inuu ku gooyey wixii gaadhay waxa weeye maaragtay saddex dirham waxaa kaloo riwaayad kale uu ku leeyahay nebigu waa gooyey fii rubci diinaar fasaacidan rubcu diinaar wixii gaadhay iyo wixii ka sarreeyey imaamu albukhaari baa werinaya oo ku warinaya fii saxiixii baabka kam yuqdac waxa weeye meeqa ayaa lagu goynayaa xadiidka lix kun toddoba boqol iyo sagaashan ayuu ku warinayaa imaamu muslimna waa werinaya marka rubcu diinaar iyo saddex dirham waa isku mid baynu nidhi oo qiimaha waa isku mid saas ayuu leeyahay haytami raximahullah wuxuu leeyahay walaa yunaafii macnaha iskama hor imaanayso ma nafyinayso lianna rubca diinaar rubcu diinaar maalintaas wuxuu ahaa saddex dirham waayo halka diinaar baa wuxuu ahaa baa la yidhi laba iyo toban dirham dirhamkaa riqiisan marka halkii diinaar markaad afar u qaybisid wuxuu noqonayaa afar meelood oo min saddexa saas ayuu marka isku waafajinayaa waxa weeye sheekh haytami raximahullah waxa weeye maaragtay axaadiida wa qaala wuxuu yidhi sidoo kale qaala alculamaa raximahum ullah culammadu waxay yidhaahdeen walaa yanfac assaariq ninkii saariqa ahaa iyo walghaasib kii wax boobay oo xoogga ku qaatay ma anfacayso towbaddii iyo qofkii maal dad uu leeyahay xoog ku qaatay ama si kale u qaatayba towbaddii waxba tari mayso ilaa an yarudda an yarudda maa akhadahu ilaa uu celiyo maalkii uu ku qaatay xaq darrada haddaba ikhwaani fillah halkaa waxaa ka caddaatay oo uu ku soo guurinayaa sheekh haytami raximahullah kitaabkiisa azawaajir can ikhtiraafi alkabaa'ir juska labaad laba boqol siddeetan iyo siddeed ilaa laba boqol siddeetan iyo sagaal ayuu ku caddaynayaa in qofka toobaddiisa ay u shardisan tahay inuu celiyo wixii uu qaatay waa inuu celiyaa xoolihii uu qaatay oo ama markaa ha ku qaato tuugannimo ama ha ku qaato boob iyo waxa weeye xoog ha ku qaato ama khiyaano ha ku qaato inta meel shaqo loo geeyey ha khiyaamo waxaasoo dhan waa isku wada mid waxaa laga rabaa inuu haddiiba marba maalkaani ay dad lahaayeen in uu ka toobad keeno oo celiyo maalkii ilaahayna markaa u toobad keeno marka ilaahay haynaga badbaadiyo saariqadu waa wax aad u xun waana wax aad iyo aad ummadda u fasahaadinaysa mujtamaca in la iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay waxaanu ku daraynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala kabiirada konton iyo labo oo odhanaysa qadcu dariiq iyaduna way yar tahay waan raacinaynaa waayo tashaabuh baa ka dhexeeya oo waxa weeye sariqadii iyo boobkii in wax lagu qaato oo dariiqa la gooyo oo markaa dadkii la boobo waxa weeye way isshabahayaan qadcu dariiq qadcu dariiq waxaa la yidhaahdaa inuu qofku dariiqa uu galo oo waxa weeye dariiqii la marayey waddadii la marayey dee uu isbaaro dhigto sida hadda maanta innaga inaa haysata ilaahay haynaga saaree waxa weeye meel walba isbaaro la dhiganayo oo dadkii la boobayo oo dadkii la dhacayo taas ayaa la yidhaahdaa qadcu dariiq qaala allahu tacaala ilaah waxa uu yidhi innamaa jazaa'u aladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulah abaalmarintoodu waxaa weeye kuwa kuwa ilaahay iyo rasuulka la dagaalamaya oo macnaha see bay ula dagaalamayaan xuduuddii ilaahay bay ku cayaarayaan oo xuduuddii ilaahay bay doonayaan inay ku tuntaan oo waxa weeye ay maaragtay ilaahay rasuulkiisa la dagaalamaan wa yascowna fi lardi fasaada wayascawna fi alardi fasaada dhulkana fasahaad waxay u soconayaan inay dhulka fasahaadiyaan muxuu marka xukumkoodu noqonayaa ilaahay baa inoo sheegay an yuqataluu in la dilo ow yusallabuu ama la deldelo la xidho oo waxa weeye salbiga waxa weeye qofka in waxa weeye la deldelo ow tuqataca aydiihim waxa weeye gacmahooda in la gooyo wa arjulahum min khilaaf isdhaaf in loo jaro oo macnaha gacanta midig iyo lugta bidix la gooyo oo waxa weeye isdhaaf loo jaro oo qofkii si una waxba u qabsan karin ow yunfaw min alardi ama dhulka laga waxa weeye laga cayriyo oo waxa weeye la masaafiriyo oo dhulka laga saaro daalika lahum khizyun fi ddunyaa taasi waxa weeye waa hoojin la hoojinayo oo lagu abaalmarinayaa adduunyada oo lagu ciqaabayo aakhirana maxaa u jira walahum waxay leeyihiin fi alaakhirati aakhiro cadaabun cadaab cadiimun aad u weyn oo waxa weeye dhibaateeya wuxuu yidhi marka imaamu dahabi raximahullah fa mujarad ikhaafatu sabiil qofku inuu dadka waddada maraya uu cabsi geliyo huwa murtakibu lkabiira kabiire ayuu ku dhacay waaba inuu dadka cabsi geliya keliya oo la yidhaahdo dariiqaas waa laga cabsanayaa oo dad baa galay oo dadkii bay dhibaataynayaan fa kayfa idaa akhada almaal hadduu maalkii qaato bal ka warran kabiire kaluu ku dhacay fa kayfa idaa jaraxa haddii uu dhaawaca ka warran ow qatala kabiire kaluu ku dhacay ow facala ama uu sameeyo ciddatu kabaa'ir kabaa'ir fara badan masalan qaar baa waxay samaynayaan qofkii waa dhacayaan ama waa dilayaan ama waxa weeye gabdhihii bay fara xumaynayaan dhibaatooyin badan bay isku darayaan marka mashaakil fara badan ayay keenayaan waxay dhaawacaan waxay boobaan waxay dilaan gabdhihii ay fara xumeeyaan intaasoo dhan bay isku darsanayaan wuxuu marka shiikhu maca maa haalibahum say u badan yihiinna macnaha haalibuhum calayhi min tarki asalaati wa infaaqi maa ya'khuduunahu fi alkhamri wazina sayna dadka dariiqa gala salaadda waa ka tagaanoo salaad ma tukadaan dee qofka hadduu salaad ka tegayna waa qof ay u dhammaatay waalciyaadu billaah salaaddii ka bacdi marka wixii ay qaateen oo ay boobeenna waxay ku bixiyaan say u badan yihiin ama khamri ama zino ama waxyaala xun ama jaad wax daran bay ku bixinayaan haddaba waxaasoo dhan markaad isku geysid waxay noqonaysaa kabaa'ir aad u fara badan inay ku dhaceen qaala sheekh naasir sacdi raximahullah wuxuu yidhi aayaddaa markuu fasirayo innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulah fii suurati maa'idah aayadda soddon iyo saddex weeye wuxuu yidhi culammadu waxay isku khilaafeen hal daalika cala atakhyiir macnaha ma ikhtiyaar gelinba oo ninka imaamkaa oo madaxdaa ama waxa weeye dee maxkamaddii xukumaya ama waxa weeye dee markaa mas-uul ah ama kii waxa weeye meesha loo dhiibay ama ha noqdo madaxweynihii ama ha noqdo kii isaga wakiilka uga ahaaye qofka noocaan sameeyey ma isaga ayaa ku ijtihaadaya oo hadduu doono dil buu ku xukumaya hadduu doono wuxuu ku xukumayaa in la deldelo hadduu doono wuxuu ku xukumayaa in gacmaha la gooyo oo isdhaaf loo jaro amase uu doono wuxuu ku xukumayaa in la masaafiriyo mise arrintaani waxa weeye waa bixasbi dunuubihim labadaa qowlba culimmadu waa leeyihiin qaar culimmadu waxay yidhaahdeen aayadda macnaheedu takhyiir bay gelisay meeshaan oo waxaa la yidhi an yuqataluu aw yusallabuu awdaasi ama bay noqotaa ama saa lagu sameeyo ama saa lagu sameeyo ama saa lagu sameeyo macnaha ma ninkan madaxdaa miyaa ikhtiyaar la siinayaa oo arrinta ku ijtihaadaya oo kuu doonaba waxa weeye kii isaga markaa mid walba isagoon hawadiisa raacaynin say ula muuqato mid walba ku xukumaya miya qaar culummada waxay yidhaahdeen madaxdaasaa loo daynaya ninka imaamkaa ama waxa weeye markaa wax xukumaya oo naa'ibkiisa ayaa arrinta ijtihaadkiisa ay ku xidhanta oo isagaa ku ijtihaadaya qaarna culummada waxay yidhahdeen maya arrintu waa bixasbi dunuubihim masalan waxay yidhaahdeen hadduu qaadici dariiq noqdo dariiqii uu galo oo uu dadkii intuu dhibaato ku sameeyo uu dilo waa la dilaya qof buu dilay waa la dilaya haddii uu salbi sameeyo uu dadkii isagu uu deldelo waa la deldelaya haddii uu waxa weeye gacmaha gooyo gacmaha laga jaraya macnaha waxay ku xidhan tahay hadba dembiga uu galay qofku ayay arrintu ku xidhan tahay haddii uuna waxna dilin waxna deldelin waxna gacmaha jarin ee uu keliya uuna maalna qaadan waxay idhahdeen haddii uu maal qaato gacmaha laga jaraya oo waa tuugadii baa lagu xambaaraya laakiin hadduu dadka cabsi gelaya keliya oo fasahaadkaa la yimaadana waa la masaafurinaya calaa kulli xaal labada qowlba culummadu waa leeyihiin qowlka daahirkaa marka arrintaani haddaad sunnaha nebiga eegtid waxaa jiray niman arrintaani aayaddu ay ku soo degtay oo madiina niman yimid baa jiray oo waxa weeye islaamnimo muujistay markay madiina dhowr muddo joogeen bay waxay idhahdeen waa xanuunsannay xanuunkan dadka magaalada meesha markaadan aqoon soomaalidu waxay qaarkood yidhaahdaan kol aanu si aanu aqaano daltabyo macnaha qofku markuu magaalada uunan aqoonin waa ku xanuunsadaa oo waxa weeye qofka matalan meel joogi jiray oo bar bartay markuu meeshii ka tago meel kala tago waxaa ku dhacaa xanuun ama calool xanuun ama waxa weeye malaari waxunbaa ku dhaca nimankii marka waa xanuunsadeen oo calooshaa weynaatay markaasuu nebigu wuxuu amray in loo geeyo geelii islaamka oo waxa weeye geel dhalay oo joogay madiine meel u dhow ayaa la yidhaah loo geeyo oo nebigu wuxuu amray intay geelaa u tagaan geela waxa weeye nin baa la joogay raaciya geelaa u tagaa la yidhi caanaha geela iyo kaadida geela inta la isugu daro geela dhalay caanihiisa iyo kaadida geela inta la isugu daro ha cabbeen saasaa lagu dawaynayaa markaa oo waa mina dawaa waa dawo waxay sameeyeen marka markay caafimaadeen intay caanihii cabbeen oo ka dhargeen markay buskoodeen oo caafimaadeen oon dhibaata haynin ayay markaa dib u ridoobeen oo gaaloobeen oo ninkii geela la joogay dileen oo weliba waxay ku sameeyeen baa la yidhi intay indhaha ka rideen oo dhibaato ku sameeyeen oo gacmaha ka gooyeen aduu dhib bay u geysteen ninkii markaasay geeliina dhaceen markaa oo tuugannimo sameeyeen fardoolaya dad baa ka daba tegey waa laga daba tegey waa la soo qabtay nimankii madiinaa la keenay xukunkaanaa marka ku dhacay gacmahaa isdhaaf loo jaray indhahana waa laga riday ciidda iyo waxa weeye bacadka kulaylka ayaana lagu riday iyagoo naftu waxay ka dhacday biyoy biyoy ku haya saasaa lagu ciqaaba haddaba markaa ficilkay sameeyeen weeye iyagu marka wixii ay sameeyeen baa lagu abaalmariyey oo qofku wixii uu sameeyo in lagu abaalmariyo meelo badan bay nusuustu ku soo aroortay waayo waxaa dhacday oo kale gabar yara ayaa waxaa dilay nin yahuudiya oo intuu dhagax laba dhagaxan isugu barkiyey ayuu madaxa wuxuu kaga dhuftay waxa weeye dhagax marka dhagax buu ku dilay ilaa iyo waxa weeye madaxii burburay gabadhiioo naftu ka sii dhacaysaa loo yimid waxaa la yidhi yaa kugu sameeyey arrintan ma hadli ka dha gabadhii ilaa ay waxa weeye hadba sidii loo lahaa mahebelbaa mahebelbaa markii la sheegay ninkii yahuudiga ahaa ayay indhaha ka ishaartay iyo madaxa oo waxa weeye ay sheegtay inuu ninkaa yahay ninkii baa la soo qabtay wuu qirtay inuu isagii sameeyey nebigu wuxuu amray sidii uu ku dilay in loo dilo waxa weeye aljazaau min jinsi alcamal marka culummada qaar waxay leeyihiin qofka waxaa lagu samaynayaa wixii uu sameeyey marka haddii uu qaadicu dariiqu uu dad dilo sidii u dilay baa loo dilaya laakiin hadduuna dad dilin oo maal qaato oo xoolo qaato gacmaha laga jaraya haddii uu waxa weeye uunan maal qaadan dadna dilin waxna dhaawicinna waxa weeye waa la masaafurinayaa ama waa la xabsiyayaa hadba sidii markaas ay u aragto waxa weeye dadkaa maxkamadda jooga iyo waxa weeye maaragtay xukumkaaya ay u arkaan ayay u samaynayaan culammada qaar saasay leeyihiin qaarna waxay leeyihiin maya arrintaani waa ijtihaad waxay u noqonaysaa ninka markaa xaakimkaa wallaahu aclam labadaba waxa weeye culummadu waxa weeye way leeyihiin oo waxa weeye waa arrin suurtagala insha allahu tabaaraka wa tacaala marka arrimahaani waa arrimo kabaa'ir ah in laga dha laga dheeraadana ay waajib tahay rabbigii subxaana qaadirka ahaa haynaga ilaaliyo insha allahu tabaaraka wa tacaala intaa ayaan ku joojinaynaa oo waxa weeye labadaa baab baan ku ekaanaynaa maanta qofkii su-aal ka qaba waa weydiin karaa insha allahu tabaaraka wa tacaala wallahu aclam